bsmi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamed wala aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaan ila yowm iddiin ama bacdu waxaynu ku soo jirnay alinshaau dalabiy waxaan soo marnay kii koowaad oo ahaa amarkii kii labaadna wuxuu ahaa nahyigii maanta waa alistifhaam oo kii saddexaad alstifhaamu su'aal weydiintii iyo wa adawaatuhu adawaadkii loo adeegsanayey ee adawaatulistifhaamka ahaa istafhama waad garanaysaa ficilkaasoo waa fahima oo laga horraysiiyey hamzo iyo siin iyo ta macnaa dalab bay faa'iidaynaysaa marka istafhama wuu faham dalbay weeyaan ifhamsii buu yidhi waxaa ifhamsii innaguna waa su'aalun baynu ahnaa iyo wa adawaatuhu adawaatu alistifhaam su'aal markaad doonayso inaad qof weydiiso waxyaabihii loo adeegsanayey ee ficilka ama ismiga laga hormarinayay si ay suaal markaa su'aal u faa'iidayso ayib marka adawaad waxaa looga cabiray waxaa isku dhex jiraa asmaa iyo iyo xuruuf marka waxaa kulmin kara waa adawaad haddii kale waxaa la odhan lahaa xuruuf ulistifhaam ama asmaa ulistifhaam ama wax saas adawaatulistifhaamku markaa waxa weeye waa koob iyo toban weeyaan ixdaa casharata adaatan wey laba waa xuruuf oo waa taqaaniin waa hal iyo alhamza a adioo munaadahana xarfunidaana way ahayd cafwan way iman doontaa nidaagii maynan gaadhin xarfunidaana way tahay xarfu istifhaamna way tahay iyo hal oo iyadoo laba xaraf ka kooban labadaa hamsada iyo hal waa laba xarf weeye sagaallo waxa weeyaan waa asmaa oo sagaalka asmaaga ah waa maxay man maa mataa ayna ayaana anna kayfa kam ayun sagaalkaasna waa magacyo man iyo maa mata ayna ayaana anna oo ina siyaaba badan loo adeegsado kayfa iyo kam iyo ayun sagaalkaa koo iyo tobankaa idhaahdo adawaad oo adawaadulistifhaamka la yidhaahdo waa la qaybiyaa marka laga eegayo cidda laysku su'aalay ama cidda laysku weydiinaya marka la eego saddex qaybood baa loo qaybiyaa qayb ka mid ah yustafhamu bihi can alxukmi yustafhamu bihi can alxukmi waxaa la isku weydiiyaa xukunka xukunku waa maxay waa nisbada waa isnaadka haddaad si kale u tidhahdo waxaa weeyaan ihbaatu shayin lishayin shaygan iyo shaygan ma isleeyihin aw nafyuhu canhum ise isma laha nis baa la yidhahdaa macnaha waxa weeye haddaad tirado hal qaama zaydun hal qaama ma kacay zaydun zayd qiyaamka waad garanaysaa zaydna waad garanaysaa laakiin labadani ma isleeyihiinoo ninka zayd la yidhaahdo qiyaama ka dhacay waxaa waxaa la yhahdaa nisba nisba la yhahdaa ama waa laisu isnaadiyey oo waynagii lahayn qaama zaydun waa musnad iyo musnadulehi sooma zaydun oo musnadulehigii ah oo faacilkii ah qaamadaas oo ah musnadkii marka labadaas ma isleeyihiin markaad labadiiba taqaano weeye mise alam yaqum zaydun zayd ma kicin miya markaa waxa wey ama isma laha oo labadu isma laha marka haddii aad isu sugayso oo ihbaatu shay lishay aw nafyuhu canhu taas waxaa loo yaqaanaa waa inoo iman doontaaye tasdiiq bay u yaqaanin qolada manaadiqadu ama mantiq waxay u yaqaanin tasdiiq qaybta labaad yustafhamu bihi can mufrad nisbo layskuma weydiiye waxaa laisku weydiiyaa shay keliya oo mufrada ayaa laisku weydiiyaa macnaha waxa weeyaan shaygan muxuu yahay weyaan shaygan muxuu yahay oo matalan haddii la yidhaahdo shimbir baa la yidhahdo jirta alcancanqaa alcanqaa shimbiri waxaa la berigii hore jir jeehe jeehe oo caruuraha iyo qaadan jirtay oo dhib badnayd oo marka khuraafadu waxay dhahdeen nebi baa nebi shucaybi waxbaa habaaray oo dabeedna waa la waayay shimbirtii oo dabeedna adigu shimbir weyn oo dadkaba ka xoog weyn oo gorgorka kasii xoog weyn bay marka alcanqaaw canqaad aragtay markaas waxaa mal canqaa mal canqaa canqadu maxay tahay ara alcanqaa'a takbaru takburu an tusaada facaanid bihi man tudiiqu cinaada macnaa wax la ugaarsan kara mayan ahayn adigu haddaad mayseen wax tidhahdaba iminka maraatib alislaam sow islaam iyo iimaan iyo ixsaan iyo maha ixsaanka haddaad doonayso inaad la qeexo oo ixsaan maxaa looga jeedaa waxaad oranaysaa mal ixsaanu ixsaanku waa maxay dabeedna waa inaga ku fasirayna alixsaanu an tacbuda rabbaka kaannaka taraahu maqaamka koowaad fain lam takun taraahu fainahu yaraaka mal mal ixsaan ah burka burka soomada dha mal buru burku waa maxay burku waa sarreen la jijibi sooma mal buru haddaanad burka oqon waxaa lagu odhanaya alqamxu waa sarreen ama waa qamandi ya qur-aanka waxaad ku aragtay alqaswara farad min qaswarati mal qaswaratu qaswaradu waa maxay maxaa lagu sheegay alasad iyo ixsan alasad adigu waa mushud shay mufrada unbaa laysku weydiiya waxyaabaha qaarkood marka taa waxaa la odhanayaa waxaa loo yaqaanaa tasawur oo waxyaabaha qaarkood baana loo adeegsadaayo tasawurka laysku weydiiya tasawurka laysku weydiiya qaybta saddexaad labadaba waa laisku weydiiyaa ee tasdiiqa iyo tasawurka mufradka iyo nisbada ama xukunka labadaba way ka dhexaysaaye waa laisku weydiiya horta saddexdaa qaybood nagu kala qaybi adawaatul istifhaamkii koob iyo tobanka ahaa qayb ka mida waxaa laysku weydiiyaa xukunka macnaha ihbaatu shayin lishayin aw nafyu canhu qayb ka midana waxaa laysku weydiiyaa mufrad ama tasawur shay mufradun baa laisku weydiiya qaybta saddexaadna labadaba adawaadkaynu haysanayna waxay ahaayeen koob iyo toban haddaba xarafkan la yhahdo hal sooma adrag haa xukunkuunbaa laisku weydiiya waxyaabaha laysku xukumayo hal qaama zaydun ya waxaa laisku weydiiya xukun qura bis hal zaydun qaa'imun xukun qura laisku weydiiya waaya hamzadana waxaa laysku weydiiyaa xukunka iyo nisbada labadaba halkan miaalada inooga imaynaan dhib male xukunka iyo nisbada labadaba waa laisku weydiiyaa macnaha idhaahdo xukunka iyo mufradka labadaba waa laysku weydiiyaa inta soo hadhay oo sagaal ah waxaa laysku weydiiyaa mufrad qura man maa ayna mataa kam kayfa ana ayaana kuwaasoo dhan waxa laisku weydiiyaa mufrad qura laisku weydiiya tasawur wax la laisku weydiiya marka hal tasdiiq qura laisku weydiiyaa hamzaduna labadaba ka dhexaysaa tasdiiq iyo tasawur labadaba laisku weydiiyaa inta kalena waxa laisku weydiiyaa tasawur haddaba amiladaada eeg bal haddaba alamila wuxuu misaalka koowaad yidhi a anta adiga miyaa almusaafiru ka safrayaa ma adiga ama kuka mise waa walaalka su-aashaa u fiirso a anta adiga miyaa almusaafiru qofka tegayaa ma adiga ayaa am akhuuka hamsadaa iminka oo lil istifaami ah oo uga horraysa waxay ina weydiinaysaa axadu shay-ine laba mid uun waa kee laba waxbaa jire eh horta safar baa jira haddaba musaafirku ma adigaa adigaagan cali ah ee hortaagan mise waa walaalka taasoo kale waxaa la yidhahdaa tasawur baa layahay tasawur macnaa wuxuu og yahay in reerka mid ka tegayo kuma weydiinayo safar ma jira kuma weydiinayo laakiin muxuu ku weydiinayaa tacyiin ma adiga mise waa walaalka jawaabtaada waxay noqonaysaa ana ama waxay noqonaysaa akhi laa iyo nacam midna kuma jirta meeshaas waxaynu kaga noqon doonaa in yaroo kaleoo had iyo jeer hamsada waxaa ku xiga ka laysweydiinayo su-aasha labaad iyadana waxa weeyaan mithaalka labaadaan idhaahdo a mushtarin anta am baayicun a mushtarin anta ma waxbaad iibsanaysaa kow dheh oo adiga wax iibsanaya anbaa icimse adaa sii iibinaya waxaan arkay halkan gaadhi taaganoo labadiinni aad ag taagantahay dadkiina waa ag taagan yihiin laakiin waxaanan garanayn ma adiga gaadhiga iibinayo oo lahaa oo baayic baa tahay mise adaa la soo wareegaya oo mushtari baa tahay axadu shay'ayni marka waxa weyaan hamzada marka noocan oo kale tahay waxaa la yhahdaa waa liaxadi lmushaarikayni fi amrin yacumuhuma marka labadaa iyomuun baa tahay adugu su'aashuna had iyo jeer waxay ku xigtaa hamzaday ku xigtaa ka laisweydiinaya marka waxaad ku jawaabaysaa dee baayic ama waxaad ku jawaabaysaa mushtarin ka ku xigaaga taa ashaciiran zaracta ma heed baad beertay am qamxan beereley baa tahay oo kollay inaad beertii wax ku riday waa ogahay haddaba sanadka ma waxaad beertii ku riday oo kuu baxaya bahasha heedda loodhan jiray mise qamandii baa kuu baxaya kuma weydiinayo wax ma beertay sanadka waxma beertay kuma weydiinayo nisbe ku weydiin maayo lakin waxaan ku weydiinaya axadu shayayn labada kee jawaabtaaduna waxay noqonaysaa shaciiran ama waxay noqonaysaa qamxan laa iyo nacam iyo midka laguma jawaabo tacyiin baa lagu jawaaba miaalka afraad waxa weeyaan araakiban jita am maashiyan waa timi moogta halkan haddaad timi wax sidaad u timi dee ma garanayo marka kayfiyadii baan ku weydiinayaa markaasaan ku ihi araakiban jita ma adigoo wax fuushan baad timi oo gaadiid baad la socotay am maashiyan mise waad lugeynaysa jawaabtaaduna raakiban ama maashiyan bay ku jawaabaysa waa axadu shayayn kashanaad laftiis waa sidii ayowma aljumcati ma maalinta jumcadaaba yastariixu alcumaalu shaqaaluhu ay nastaan shaqaaluhu ma waxay nastaan maalinta jumcada ah am yowma alaxadi mise maalinta axadda ah innagu dee muslimiin baynu nahayo maalinta jumcada baynu nasannaa imka gaaladii baa sanka inaga gelaysayba oo tidhi adduunyadu axadda ma shaqaysee ilaa adduunyada iyaga suu yaqaaneen deedna waa batan fasixii loolasii wado sabti iyo axadii wax lasii wadeen laakiin asal ahaan inagu cumaalkeennu dee maalintaasa maalin cibaado ahoo jumcaha loo sokallahayaayo waa ka markaa jawaabtaadu waxay noqonaysaa yowma aljumcati ama yowma alaxadi marba kaad ku jawaabayso axadu shayin shantaa tusaaleba waa isku mid waa hamsadii oo tasawur faa'iidaynaysa oo mufrad in lagu ogaado la doonayo mushtar ama baayic shaciir ama qamxi raakib ama maashi yowma aljumcati ama yowma alaxad shantoodaas shanta tusaaleba waxay tusaale u yihiin maxaanku dhahdaa waxaa loo yaqaano tasawur hamsadii oo faa'iidaynaysa tasawur mufrad oo lagu jawaabayo markaa tacyiin lagu jawaabayo waay ka sagaalaad ee kada cafwan cafwan waxaa kalixaad baa la socda isaga kalixaad xaggaa u kac sidaydahday u qoran yihiin wuxuuyna yidhi ayastau ma mirdhaa ama ma daxalaystaa addahabu dahabku maanta sidii way ka bedelantah maanta waxaa ficil iyo faacil baa meesha yaalla musnad iyo musnadulehi baa yaalla marka waxa weeyaan daxalka iyo dahabku ma isleeyihin horta macdantan dahabka la yhahda qaaliga ah ee aad iyo aadka loo jecel yahay ma daxalaysataa mise ma daxalaysa nisba wax laga ka weydiinaysa marka waa ihbaatu shayi lishayi aw nafyuhu canhu haddii u daxalaysta nacam haddii aanu daxalaysanna laa ma daxalaysaa marka dahabku ma daxalaystaa ma daxalaysta ma daxalaysta laa wey marka jawaabtaada waxaa noqonaysaa laa laakiin hadda ma fahamtay wax laga weydiinayo daxalka waa taqaanaa dahabna waa taqaanaa mufrad laguma weydiinayo laakiin labada ma isleeyihiin masaas ma laha hada huwa atasdiiq bay manaadiqadu ku magacaabeen waxaana loo adeegsan karaa hamzada waa loo adeegsan karaa sidii hadda aan tasawurka ugu soo adeegsannay ayaa haddana tasdiiqana loo adeegsan karaa hamzada su-aasha labaad wuxuu yidhi ayasiiru ma socdaa alqamaamu daruurtu ma socotaa waa sidii un haa nacam bay noqotay ta muranka ka jooga ta ku xigtay sideedaadka atataxaraku ma dhaqdhaqaaqdaa alardu dhulku dhulku horta ma wareegaayo ma yah mise way taaganta laa nacam tataxarak lardu waxaa layna weydiiye dhulna waa naqaanaa xaraka iyo dhaqdhaqaaqna waa naqaanaa laakiin labada ma isleeyihiin haddii aad adigu aaminsan tahay ma dhaqdhaqaaqdo waxaad odhanaysaa laa haddii aad aaminsan tahay inay dhaqdhaqaaqdana waxaad odhanaysaa nacam hada huwa waxaa loo yaqaano tasdiiq idraaku nisba labadaa inay isleeyihiin iyo inaan islahayn garashadooda ayaa loo yaqaanaa tasdiiq baa loo yaqaana daqada ku magacaabeen raqamka tisca hal buu haddaba yimi intaa hore waxaynu adeegsanaynay oo labadaa macnoba waa adeegsanay tasawurka iyo tasdiiqa labadaba hamsadii baa inoo gashay hadda waxaynu maaragtay aynu u gudbaynaa waxa loo yaqaano hal wuxuu ina yidhaa hal yacqilu alxayawaanu xayawaanku caqli maliyan haddii leho inagu minan xayawaan ahayn alinsaanu xayawaanu naaq insaanku waa xayawaan caqli leh waay marka dee wuxuu noqonayaa nacam waxaana noqon karaa haddii xayawaanka keli loo jeedo laa adigu almuhim kaas waa nisba tasdiiq caqli iyo xayawaan ma isleeyihiin mise isma laha laa iyo nacam baa lagu jawaabaya wax kale laguma jawaabo sideedaba halba haddaad aragto hal jawaabteedu waa maxay nacam aw laa labadaa midu unbay noqotaa wax kalama ma noqotaba halba haddii ay jawaabta soo gasho marka ardadu way jeceshahay maaratay su-aasha hal ku jirto sooma waa loo raaxay haddii hal la yidhaahdo meesha maxay soo dhiganayaan laa unbay hordhigayaan ama nacam bay hordhigayaan wax la qeexayayo wax ya marka waa mustariix mar haddii su-aasha hal wax lagu weydiiye hal yuxisu ma dareemaayo dareen ma leeyahay annabaatu geeduhu dareen ma leeyihin geedahan soo baxaya ilahay dhul ka soo saara dareen ma leeyihin ha kolay dareen way leeyahy maayo haddii bahal cuno waa kuwan dee ma garada waxaa ku jira xataa mid gabaldaya la ydhahdo miad arag oo aroortii marka qoraxda soo baxdana xaggaa u jeesto oo qoraxda ayuu caleemihiisa u jeediya galabtii markay sii dhacaysana xaggan u jeediya waa gabaldaye kaasi miyaanu dareen lahaynoo qoraxda marba raacayn qaar waxbay qabsadaa xayawaanka waxbay qabsada oo adikool wo dareen dee wixii in unbay kaleeyihin waaya su-aasha kooytanaad wuxuu ku yidhi hal yanmu ma bataa oo ma koraa aljamaadu waxyaabaha ma noolahay aan noolayni ma koraan oo nawowi iyo koritaan ma sameeyaan sida dhagaxa oo kale dhagax weynaanaya maarata oo intiisa ka ballaadhanaya wallahu aclam dadka qaar baa idhaha macdanaha qaar baa kora su-aasha adigu haduun saddexdaa su'aaloodba hal yacqilu lxayawaan hal yuxisu nabaat hal yanmu ljamaad saddexdooduba jawaabtoodu waa nacam ama laa waxaana la yidhaahdaa waxay faa'iidaysaa tasdiiq bay ku magacaabaan marka meeshii waxaa laba xaraf labadii xaraf buu inoo keenay oo hamsada iyo maaragtay iyo ah iyo hal hamsadaas way dhib badan tahay marka dambe ayaynu insha allah inta dambe aynu ugu noqnoqon doonaa waxaan hadda iska qaadanaynaa qaacidada qaacidadaynu qaadi doonaa lakiin masiid min albaxi waayo mabaaxis fara badan bay hamsadu leedahay ayaynu insha allah ugu noqon doonaa alqawaacid alistifhaamu istifhaamku waa dalabulcilmi cilmi la dalbo bishayin shay lagu cilmi yeesho shaygaasoo lam yakun aan ahayn macluuman mid la sii yaqaanay min qabla hore loo sii yaqaanay waa dalaba macrifati shayin lam yakun macluuman min qablu waa shay inaad dalbato inaad wax ka ogaato ama wax ka barato shaygaasoo lam yakun aan ahayn macluuman mid la yaqaanay min qabl waxaad horu taqaanay in lagu weydiiyo inaad haddana cid weydiiso waa taxsiilu xaasil waa muxaal laakiin si kaley su-aashu usoo bixi kartaa oo waxaad arkayso wax la yidhahdo waxay noo iman doonaa taqriir waxay noo iman doonaa canaan iyo tawbiikh waxay noo iman doonaa inkaar iyo lainagu diidayo waxay inoo iman doono waxyaabo tacajub waxyaabo kaloo istifhaamku faa'iideeya ayaa inoo iman doona laakiin asal ahaan waa sidaas haddaad doonayso inaad waxaan cilmi u yeelato amaad fahamto oo aanad aqoon unba asal ahaan inaad su'aal ka keenta ay tahay laakiin haddii aad taqaanay waxa weeyaan haddii aad taqaanay ma weydiinaysa soomaaliguba waa leeyahy lakiin waxyaaba aad taqaanay oo marmarka qaarkood aad soo weydiiso waxaad arkaysaa reer guuraya markaas he ma soo guurteen saaka hadda waa raran yahay oo awrtiina waa u raran tahay igana waa socdaan ma soo guurteen manaa waa taqriir baakaa odhanaya maale macnaha waxa weye waad inuu ictiraafo unbaad doonaysaa ama he war hebel he adoo shadadii la sii ordaya lagu arko oo safarsame kusii socda war hebel war cali he war ma safartay saaka dee wuuba ku arkaa muxuu kaa weydiinaya nooc taqriir baa noocaasoo kale iska hada xagga ka dambe inoogu iman doontaa insha allah laakiin asal ahaan waxa weeye dalabu macrifati shayin lam yakun macluuman min qablu shay aanad hore u aqoon inaad markaa weydiiso walahu wuxuu leeyahay istifaamkii adawaatun adawaad buu leeyahay adawaadkaasoo kaiiratun fara badan minhaa adawaadka ay ka mid tahay alhamzatu hamzada ayaa ka mid ah iyadii baana umulbaab ah mar hadduu shaygu uu umulbaab yahayna khasaa'is gaara buu yeeshaa marka xaqiyadeeda ay noqotay ummu adawaati listifhaam ay noqotay waxa ay leedahay xuquuq ilaa sagaal ah oo ay kuwa kale ka leedahay baa jira waa kutubulbalaaqa ay qoraan sagaal waxyaabood ay kaga duwan tahay waxyaabaha waxaa ka mid a marka in iyada la xadfo marmarka qaarkood ya anta khaalidun baan ka odhanaya anta khaalid ma khaalid baa tahay yani anta khaalidun laan ka odhan lahaa baa hamsadiis ka goynaya marka waxyaabo badan oo iyada waa la gooya bisabcin ramayna am biamaanin bisabcin ramayna dheh bisabcin ramayna am biamaanin shawaahid fara badan bay leedahay way waa hal iyo hal marka waxaan hadda baraarjinaya weeyahay alhamzadu inay tahay maaragtay umulbaab oo ay baabkan adawaatul istifaamka iyada ugu sarrayso mar hadday labadii macnoba faa'iidaysay hal markay u go'day tasdiiq u go'day oo nisbo un laysku weydiiyo inta kale sagaalka kalena ay u go'een tasawur oo tasawuroo qura laysku weydiiyo ama idraakulmufrad waxa la yidhaahdo iyadiibaa labadiiba shaqaba haysa oo tasdiiq iyo tasawurba way qabatay hamsadii saa daraaddeed bay umulbaabu noqotay waxaa kalaba iyada u hooyaabaa layidhi yulabu qaacidada afariy afartanaad waxa weye yudlabu waa la dalbaa bilhamzati hamzada waxaa lagu dalbaa axadu amrayni laba arrin midun baa lagu dalbaa laba arrin midun baa lagu weydiiyaa eh waxa weeyaan atasawuru wax tasawur la yidhaahdo tasawurkuna waxa weeyaan idraaku lmufrad inaad mufradka garato ama laba kala garato laba wax isku haysay aad kala garato ayu lfariiqayni axaqu bilmni ayu lfariiqayna labada kooxood keebaa xaqu mudan bilamni in la ammaan geliyo oo aanu ilaahay cadaabkiisa iyo ka biqin qisadii nebiyullaahi maaragtay ibraahim ma kuwa mushrikiinta ee shirkiga samaynaya mise kuwa muminiinta ayu lfariiqayni marka maxaa labadaa ka dhexeeya laba fariiqnimaa ka dhexeysa ibraahim iyo qoladiisuna waa fariiq mushrikiintuna waa fariiq labada fariiq ayu lfariiqayni axaqu bilamni in kuntum taclamuun jawaabtu maxay noqotay malaa oo nacamba waa maxay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wa hum muhtaduun kaas jawaabtu waxay noqotay bitacyiin ayu lfariiqayni khayrun maqaaman labada fariiq kee maqaam wanaagsan ma mushrikiinta iyo qolyahan ma mise mumin tacyiin bay jawaabtu noqonaysaa walataclamuuna ayuna ashuddu cadaaban wa abqa ayuna marka laba iyo wax ka badan oo xukun wadaaga in gaarkii loo tacyiiniyo ayuu sheegayaa tasawurku tasawurku sheegaya waaya wa fii hadihi alxaali xaaladda maaragtay tasawurkana hamzadu xaaladdaa taatii way timaadaa alhamzatu hamzadu waxay timaadaa matluwatan mid ka dambaysa matluwatan dee mid la raaciyey oo raacday bay noqotaa matluwatan mid raacday bisuaali suaasha bilmas-uuli wa fii haadihi alxaali xaaladda ay tasawurka faa'iidaynaysa hamzadu ta'tii way timaadaa alhamzatu hamzadu matluwatan xaala kowniha matluwatan iyadaoo iyadaa la raacay mogta marka iyadaa matluwo ah taaliye maa hamzada ayaa matluwo ah oo waxaa ka dambeeya iyadina waa matluwa waxaa ka dambeeyana waa taalin marka waxaa raacay maxay bilmas-uuli canhu baa raacay ka laysa su'aalayo a musaafirun anta am akhuuka ka laysa su'aalaya waxa weya waa safarka marka safarka ma adigaa ku sifaysan mise walaalkaabaa ku sifaysan allaahuma salli calaa muxammadin meel maalan ka laysa su'aalayo ayaa marba ku xiga hamzada waa intaasuun ujeeddadu maalan koob baa halkan yaalla koobka waxaan garan waayey waxaa ku jira ma shaah baa lagu soo shubay mise qaxwe mise bunki baa ku jira marka waxaan odhanayaa ashaayun fi libriiqi am qaxwatun ibriiq horta waxbaa ku jiraan oo koobku ma marhnaa laakiin ma waxaa ku jira shaah baa ku jira mise qaxwa ku jira ay laakiin haddaan leeyahay koobka wax ma ku jiraan maxaan odhanayaa isaga soo horraysay marka ashaayun baan hadda soo horraysiiyey waxaan odhanayaa afil ibriiqi may cafwan kaawaan ka xumay ashaayun fi libriiqi am qaxwatun labadooda in mid ku jiro ibriiqa waan oga laakiin bal waxaa tahdaa iminka qaxwadii ma waxay ku jirtaa ibriiqa mise waxay ku jirtaa oo kiligay ku jirtaa mise koobkay ku jirtaa labada kay ku jirto baan garan waaya markaasaan odhanaya a fi lka'si alqaxwatu am fi limriiq am fi libriiq ya mudarisun abuuka am abiibun mudarisun abuuka am akhuuka mudarisun abuuka am akhuuka ma walaalkaaba macallina mise aabbahaaba macallina adigu almuhim ka su'aashu ka socoto ee la doonayo almas-uul canhuga waa inuu hamsada ka dambeeyaa oo hamsadu ka horraysa waa intaas waxa uuna leeyahy tadbiiq wuu u baahan yahay inaynan ku tadbiiqno laakiin miaalna waa inoo iman doonaan saas ujeedaan wa fii haadihi alxaali mar hadday tasawur faa'idaynayso labada la kala sheegayo taatii way timaadaa alhamsatu hamsadu matluwatan mid laga dambaysiiyey bilmas-uuli canhu ka layse su'aalayo ayaa ka dambeeya wa yudkaru lahu waana loo sheegaa fi lqaalibi sida badanna waxaa la sheegaa mucaadilun mid u dhigma oo hamzada la siman mid aan leeyahay mas-uul canhuga mid la siman mas-uul canhuga mid la siman ayaa hamzada ayaa laga dambaysiiyaa oo bacda am am yimaada ay yowma aljumcati yastariixu alcummaal yowma aljumcaha maxaa u dhigmaa yowma laxad am yowma laxadi yowma laxad ayaa u dhigmaa marka wax isu dhigmaa jira wax isu dhigma waxaan islahayn hamzada amta dhex dhigi mayse waxaan islahayn laakiin wax isleh oo ama isku did ah ama si uun isu leh ayaad u dhexaysiinaysaa waxa laba aan laba aan qoloba isku ahayn yaa musaafirun anta am muqiimun musaafirun anta am muqiimun iqaamo iyo musaafir ma isleedaha oo qofku inuu joogay inuu tegey marka kii uu qofku yahay waad weydiin kartaa labada iqaamo iyo musaafir adiga iyo walaalka habeen iyo maalin wax isu dhigma oo isku qola un ayuunbaa la keenaya wa yudkaru lahu waxaa la sheegaa fi lqaalibi sida qaalibka mucaadilun mid u dhigma bacda am am dabadeed mid u dhigma ayaa la sheegaa qaybta labaad waa atasdiiq tasdiiq waxa la yahda faa'idaysaa hamzadu wa huwa idraaku nisbati waa nisbada in la garto oo aynu nidhi waa ihbaatu shayin lishayin laba shay inay isu sugan yihiin aw nafyu canhu ama aanay islahayn wa fii haadihi alxaali xaalkaana yamtanicu waxa mamnuuca dikrulmucaadil mucaadil in la sheego oo am in laga daba keena marka waa mamnuuc yaa oo waa kii ina yidhi ay yaquumu zaydun baad iska odhanaysaa zayd ma kacaya ama ay yastau dahabu yaa ay yadxaku ma'suurun wa tabkii taliiqatun miyuu shaacirka ay yadxaku ma qoslaya ma'suurun mid la qafaasha yaa oo xidhani baa iska qoslaya isagay siigayeen wa tabkii taliiqatun oo shimbiri oo maaragtay iska furanoo geedkaa ku taagnana miyay iska ooyeysa heesteedii buu ohin ka dhigaya marka waxaa weeye iyadu markaa xaaladdaas ma laha tasdiiq hadday tahay oo nisbe la isweydiinayo laga daba keeni maayo am mucaadilla la sheegi maayo waa hamsadii wa fii haadihi alxaali xaalka yamtanicu waxaa mamnuuca dikru lmucaadili mucaadil in la sheego ayaa madluuca qaacidada shay afartan waxa yudlabu waa la dalbaa bihal hal waxaa lagu dalbaa atasdiiqu wax la yidhaahdo rumayn laysa kayru wax kale ma jiraan wax kale ma faa'iidayso wayamtanicu waxa mamnuuca macahaa maceeda waxa mamnuuca dikru lmucaadili wax mucaadil la yidhaahdo oo u dhigma ama musaawi ah inaad ka daba keento hal su-aashaadu intay hal noqoto haddana aad am ka daba keento waa mamnuuc allaahumma mar bay sax noqon doontaa qur-aankana waa ku aragteen markaasi waxa weeye haddii ay amtu tahay munqatico oo bimacnaa bil bimacnaa balla macno tahay haddii ay amtu noqoto bimacnaa bal oo intiqaal ama wixii hore laga guuraya iyo wax la mida ay tahay marka am hal tastawi ulumaatu wnuur am hal tastawi ulumaatu wanuur maxaa ka horreysa halkaas hal yastawi lacma walbasiir haye hal su-aasha hal bal isku wediye hal yastawi lacma ma siman yihiin ka indhaala iyo walbasiiru kii wax arkaayahay am haddana am baa la keenay amta aha dee mucaadil ma aha lakiin waxaa loo macnaya manaa bal iska daaya taa hore ka kace halkaa inoogu daa su-aashu halkeeda ah intiqaalun weeyaan ibdaal maahee am hal tastawi dulumaatu wanuur mugdiga iyo iyo nuurku ma siman yihiin marka haddii aad aragto hal oo ay ka daba dhacayso am macnaheedu waxa weeyaan waa munqaicata dambe oo tii hore lama xidhiidhee waa hadal cusuboo bilaabanaya laakiinse su'aal iyadoo ah hal am lagama daba keeno kutubaha la qoray iyo waxyaabaha qoran oo dhan markaad aragto khaladaad baadba ku wada arkaysaa ma kala yaqaano hamsada mucaadirka loo dhigayo iyo hasha loo dhigayo waxna waa qorayaanay marka waxaad ku arkaysaa intuu su-aashii hal ku weydiiyo oo haddana am xagga dama dhigaya hada khatar kabiir allaahuma markaa ay tahay maaragtay ay bimacnaa munqaica tahay waa la isticmaali karaa waay yulabu waa la dalbaayaa bihal hal waxaa lagu dalaa atasdiiqu laysa kayru wax kale maaha wayamtanicu macaha waxaa mamnuuca dikru lmucaadili in wax laga daba keeno hasha laga daba keeno hal sideedaa u daa hal ataaka xadiiu lgaashiya bes hal ataa cala linsaani saa u daa fahal antum muntahuun fahal antum shaakiruun alla maxaa balaaqa meeshaa ku jirta waay marka kuwaa weeyaanoo hal saa unbaa iyada loola mucaamilaa aan eegno baqiyatu adaawaat alistifaami istifaamka intii ka hadhay oo sagaalka ahaa waa kan iyagana almithaalu awal wuxuu odhanayaa man ikhtada yaa jeexay alqaahira qaahira yaa jeexay sarfaygii ugu horreeyey ee maaragtay magaalada qaahira yaa dhisay meel bay ka soo rareenoo fustaad baa la odhan jiray berigii hore madaa'in baa la odhan jiray oo magacyo horey lahayd oo camar bin caas tii u sameeyey iyo kuwo kale marka alqaahirada jirta maanta ee alqaahira la yidhaahdo yaa jeexay ugu horreeyey man marka wuxuu jawhar asiqili miyaa loojawhar aljawhar asiqili wax saasaan filaya kii faatimiga ahaa amarkiisa ku jeexay samawha alqaahira liannaha qahrat ahla sunna qaahiray ku magacaabeen lianna ahlu sunnihii bay meesha ka qaadeen oo ay qasbeen laba man xafara yaa qoday turcata suwaysi kanaalka suwaysi yaa qoday kanaalka suwaysi ciddii qoday ma taqaani kanaalka suways masar iyo wax isku xidhaa iyo baddan haddee baxru carabtan la yidhaahdo baddan cas ee berbera marta iyo taa kale mediterranean seaga albaxr mutawasit alabyad albaxr alabyad almutawasit ayuu isku xidhaa waxa weeyaan waa siddeetan kilomitr oo gacanta lagu qoday oo deedna bad noqday bad maraakiibta waaweyne marto sideetan kilomitr bay soo jeex inaguna waanballi yar baynu qodi karan biyuu inoogu dhacaan waddadaa haddii waa meel caynaba ku dhow bay kaxayeen intaa baraa ka kaxeeyeen baddii ay jeexeen jeexeen jeexeen oo dee wax weynoo ila ballaad weyn maraakiib ba isku dhaafayse ay intaa ka dhigeen oo baddii kusii daayeen bay baddii kale ku xidheen oo sideetan kilomitr bay gacanta kusii qodeen edna waa ti laysku laayeedoo faransiis iyo ingiriis baa dee qoday labadaasa iyo masaarida shaqaaluhuna masaare bay ahayn lagu qodayo dhulka markii dambe dabayay damceen iyagu inay xukumaan oo meel masar ku taalla oo ingiriis iyo maraykan iyo iyo faransiis xukumaay inay ka dhigaan bay damceen deedna waa ti laysku dilayba waay markab weyn bay soo dhigeen oo dagaalo oo diyaarado xambaarsanoo nisfu dunya ay u bixiyeen nin masri a soo cararay diyaarad bu halka shooladda kaga xidheeyey shug nafar wuxuu waa misr misr waa nafar misr waa nafar hadda ninkaas kristan bu ahaa bay dhahay laakiin waddani bu ahaa waddankiis gumbu dagaalamayay markabkiiba halkiibu ku baktiyey dee markaasay isdheebeen oo uga tageen masar hadda masar baa ka gurata waxaanoo malaayiina maalinla weydo aan ogeydanoo markab saa isugu gudbiyey oo ilaa sagaal casho siddeed casho waxaas iyo meeshii xidhnayd boo la mari waaye malaayiin malaayiin malaayiin min dollaraad bay khasaareen waayo dee maraakiib baa ka gudubta maalintii walba markabkii walbana lacag baa laga qaadaa waa istabtaynan dee sooma istabta soo gaadhigi soo maraba haddii wax sido cashuur ma leh asaasoo kale nin lacagta man xafar ayaa qoday turcata suwaysi waa kuwaasaa qoray ingiriiska iyo baa qoday iyo iyo iyo iyo kol lacagta dee iyaga bixiyey iyo faransiis soo maahayn ingiriisku sheekh mayaan ku jirin lacagta ma isagaa bixinayey ha intaana isku afdhaafin khibradda laysa sii dheeryahay weye sheekhaana halkan iska fadhiya hamoodina maxaa maxadkii markuu ka baxay azar buu tegey wuxuu ka dhigtay cilmigu ka dhigtay markuu jaacadda ka baxay sacuudi carabiu ka shaqaynayey intaas oo sano soddon sano aktar min daalika haddana waa ka daalib cilmigaynala ah ya macadkii masaarida halka ku yaalay jamaal cabdinaasir ayuu kasii baxay marki hore biskama fadhiyo meesha barak allah fiikum sheekh yuusuf waaya marka isagaaba kanaal suways tegay anigu kanaal suways maba arage kanaal suways anigu mana aragba qooriga sudays caydha waa laga qamaadjaaye cabdigahayd nin la odhan jiraa yidhi markaasuu yidhi ninka reermiiga yaa tusay ingiriiskii baa yidhi waa basaas ninku qooriga suways yaa tusay waaba inta indhaha laga xidhaa waa la geeyaa indhaha laga xidhaa leeyo waa la geeyey baa soo saa lama odhan ninka loo jeeda cabdigahayn waxaa la yidhi inta indhaha laga xidhay oo diyaarad lagu qaaday ba kanaal suwayskii la geeyey uu sheegayay markaas halkan maxay ahayd isu garan maayo sodaygan qooriga suways caydha waa laga qamaadsaaye gababa ku soo daray waaya raalli ahado odayaashu iska sheekeeyaane ayib markaa man baa lanagu wadeeyey labadaaba man xafara turcata suways kanaalka suways yaa qoday iyo man khata yaa ikhtada yaa jeexay alqaahira magaalada qaahira halkay ku taalla yaa ka jeexay oo bilaabay taas labadaa man baa lanagu weydiiyey wixii caqli leh ama cilmi leh baa man laisku weydiiyey mataa tawallaa goorma ayuu qabsaday alkhilaafata khilaafada cumaru ha cafwan waan sadriyey kii shanaad baan weeyey mal karaa maxay tahay hurdadu maadiiba hadduuna u kacay mal karaa lulma miyaa mise waa hurdo dee waxaa laiska fasirayaa waxa weeyaan waa sharxul ismi baa leedahay maa waxaa la isku weydiiyaa shayga markaa la rabo lagu rabo inaad tacriifiso ee halka innaguna ahno qeex shaygaa qeex ama tacriifi ama carif oo maahiyatu shay shayga xaqiiqadiisa iyo waxyaabaha maaragtay asmaada iyo musamayaadka in lagu sharxo ayaa loo adeegsadaa marka mal karaa markuu ku yidhaahdo jawaabtii waxay noqonaysaa inaad tidhaahdo annawma waa hurdada waay mal israafu maxay tahay talaxtagu alisraafu mujaawasatu alxaddi soo maa fi linfaaqi wa gayrihi waa inaad xadkaaga dhaafto nafaqada aad adigu biilkaaga iyo kayrkiiba aad ku xadgudubto marka waxyaabaha la qiixayo ama ismiga la sharxayo ayaa maal laisku weydiiya waa inagana ahnaa masmuka isticmaalayna oo dhe magacaaga waa kuma waay mataa iyaduna waxa wey mataa tawalla alkhilaafata cumaru cumar goormu khilaafadii qabtay bacda sayidina abubakar radia allahu canhuma oo ah sanadkii sanadkii saddexiyo tobnaad soo maha ee hijrada sheekh maxamed hosa maaha sanadkii saddexiyo tobnaad haddii toban nebigu joogay iyo laba sano iyo adigu xoogaa uu abubakar joogay saddexiyo tobnaad baa laga yaaba inay noqoto marka waxaa lagu jawaabaya un dee taarikhdan baa lagu jawaabaya mataa yacuudu goormay soo noqonayaan almusaafiruuna marka labada miaal wuxuu kuu kala siiyey mataa tawallaa waa ficil maadi baa laisku weydihday hadda mataa waqacat qaswatu badrin wixii maadi waa laisku weydiin karaa waxaa kaloo la isku weydiin karaa wixii mustaqbalehee soo socda mataa yacuudu goormay soo noqon doonaan ilalmusaafiruuna kuwii naga safray marka waxa weeyaan yustafhamu biha can izamaani maadiyan aw mustaqbalan maada waxaa la isku weydiinayaa waqtiga waqtigaas ha ahaado mid tegey ama mid soo socda eh sabca yas'alu ayaana yowmu alqiyaama yas'alu wuxuu weydiinayaa insaankii ayaana goormo ayuu ahaaday yowmulqiyaamati yowmulqiyaamuhu goormuu dhacaya baa bini aadamkii weydiinaya alaa uqsimu biywmi alqiyaamati walaa uqsimu binafsi lawaama ayaxsabu linsaanu an lan najmaca cidaamah balaa qaadiriina cala an nusawiya banaanah bal yuriidu linsaanu liyafjura amaamahu insaanku wuxuu doonayaa inuu madaxaa bannaan u socdo fujuur hortiisa isaga socdo laa yu'mar walaa yunha aye su-aalla waa keenayaa qiyaamaha sheegaysa waa goorma buu iska leeyay yas'alu wuu su'aalayaa su-aashiis waxay noqonaysaa ayaana waa ismul istifaamkii wuxuuna su-aasha ka keenay yowmaalqiyaamaha ayaana goorma oo iyuu ahaaday oo noqon doonaa goormu noqon doonaa oo mustaqbal mataa oo kale weeye mataa yacuudu musaafiriin oo kale weye ayaana goorma ayuu noqon doonaa yowmulqiyaamati yowmalqiyaamuhu goormu noqon doonaa laakiin wax walba laguma weydiiye shayga weyn ee tahwiilka iyo tacdiimka lagu samaynayo ayaana loo isticmaala ayaana mursaha waxaad arki doontaa markaa in qiyaamaha uu aad u isticmaalay qur-aanka ta sideedaad waxa weyaan yasaluunaka waxay ku weydiinayaan cani saacati saacadda ayay ku weydiinayaan ka bedela waxaad tidhaahdaa ayaana goorma ayay mursaaha soo xidhashadeedu waa goorma goormay saacadda qiyaame soo xidhanaysa sida maraakiibtu usoo xidhanta ee ay usoo xidhanaysa marka ayaanadaasi waa bimacnaa mataa oo kale labadiiba oo isku miaalun buu ka keenay annaa buu markaa aanu keenin iyo ayum labadaas aanu keenin iyaduna waxa weeyaan wakhtiga macnaha ayna bay noqotaa waxay noqotaa kayfa bay noqotaa ayay noqotaa ayib xagga marka qaacidadu inoogu caddaynaya lilistifhaami istifhaamka waxaa u sugnaaday adawaatun adawaad ukhra oo kale hayrulhamsati wahal adawaadkaas oo hayrulhamsati hamsada kayrkeeda iyo wahal hal kayrkeeda wa hiya adawaadkaasina man weeye mid waa man wa yutlabu biha waxaa lagu dalbadaa tacyiinu lcuqalaa wixii caqli leh in lagu cayino manaa ilaahay tabaaraka watacaala isagana caaqil lama odhan kare waa caalime waa laisku weydiinaya qiyaamaha su-aalihii laisku weydiinaya waxaa ka mid a man rabbuka qaala faman rabukumaa yaa muusa man rabbuka marka caalim bay iska culamaska yidhaahdaan waay tacyiin baadna ku jawaabaysa marka man wax lagu weydiiyo ma wa yulabu biha iyana waxaa lagu dalbaa oo laisku weydiiyaa sharxu lismi in ismi la sharxo oo xaqiiqat lmusamaa shayga musamaha xaqiiqadiisa iyo maahiyadiisa la qeexo sidaa daraaddeed wax alla wixii maa haddii lagu weydiiyo waxa weya waa inaad qeexdaa haddii baabka fiqiga aad joogto mal ijaaratu lagu idhaahdo ijaaradii beycu lmanaafic caynka caynka muajirkii iyo mustaajirkii iyo daatadii ay ijaaradu ku soconaysay iyo wixii arkaantii o dhan baa soo hoosgelaya waa inaad qeexdaa ya haddii lagu idhaahdo mal qasbu qasabku waa maxay fiqiga mal beycuba haddii lagu idhaahdo beyc laftiisaba muxuu ahaa waxyaabahaasoo dhan maa un baa lagugu weydiinaya wax alla wixii lagu odhanaya tacriifi oo waxaan maalinkaa maanta ah qeex maa un waa in lagugu weydiiya marka maa wa yudlabu biha waxaa lagu rabaa sharxulismi wixii shay la sharxaayo oo xaqiiqatulmusama ama shayga musamaa xaqiiqadiisa iyo maahiyadiisa mataa mataa weeyaan wayudlabu biha iyana waxaa lagu dalbaa tacyinu zamani inaad cayinto waqtiga maadiyan kaana ahaayaya mid tegey waqtigaasi aw mustaqbal mid soo socda ahaayaya ayaana kelmadda ayaana la yidhahdaa ismigaasi isaguna adawaatulistaamku ka mid yahaado wa yulabu biha waxaa lagu dalbaa tacyinu zamani isagana seven in lagu cayino lagu sheego almustaqbali ee soo socda tacyinu zamani lmustaqbali khaasatan ahusuhu khaasatan waan gaar yeelaya wuxuu gaar u yahay ayaana haddii la yidhaahdo wax soo socda wa takuuna waxayna ahaataa fii mowdici tahwiil waa kaa wax la weyneynayo wax la weyneynayo kayfa ismigaa kayfa la yidhaahdo ayaa isna ka mid ah wa yulabu biha kayfa waxaa lagu dalbaa iyadana tacyiinu lxaali xaalka uu ku sugan yahay shaygu ayaa isna laisku weydiiya araakiiban jiita maya kayfay kayfa anta sidee tahay ayna laftiga ayna layahna wa yulabu biha waxaa laisku weydiiya iyana tacyiinulmakaani meeshii inaad cayinto halkaad ku dhalatay iyo halkaad degan tahay iyo ayna taskunu halkaad degan tahay iyo ayna wulidta halkaad ku dhalatay iyo ayna tadhabuuna lakiin markaa macno kale aadee tahdiid iyo baxday wa yulabu biha waxaa lagu dalbaa tacyiinu lmakaani makaan ma garanaysaa ayaa lagu dalbaa anna lafdiga anna la yidhaahdo ayaa ka mida wa tatii waxay u timaadaa limacaanin macnayaal ciddatin oo dhowr ah fatakuunu waxay ahaataa bimacnaa kayfa ayay ahaataa faatuu xarakum anna shiitu faatuu xarakum beertiinna u taga anna shiitum calaa ayi xaalin shiitum sida ad doontaan wa bimacnaa min ayna aynana way noqotaa min anna laki haada xaggaad kan ka keentay anna laki haada ayaa maryama lagu yidhi xaggee ka keentay min ayna wa bimacnaa mataa matana way noqotaa anna oo bimacnaa mataahina waa jirtaa saddexdaa macnoba way faa'idaysaa kam wa yulabu biha iyana waxaa lagu dalbaa tacyiinu lcadadi tiradii in la sheego sal bani israa'iila kam aataynaahum min aayatin bayina sal bani israa'iila reer bani israa'iil weydii kam aataynaahum kam imisa imisa min aayatin aayatan aayad imise aayadood oo midba midta kale ay ka yaab badan tahay ayaanu siinay cadad marka waxaa tiro tirada kam asnaanuka adiga hadda ilkahaaga waa imisa baaba layska kaa weydiin karaa iyadoo layska kaa imtixaanayo waay marka waxa weeyaan kam iyadu waa tiradii ayun lafdigaa ayun la yidhaahdo wa yulabu biha waxaa lagu dalbadaa tacyiinu axad lmutashaarikayni fii amrin yacumuhuma ha waa saas tacyiinu axad lmutashaarikayni laba wax wadaaga fii amrin arrin wadaaga arrintaasoo yacumuhumaa labadoodaba kulminaysa ama hadday badan yihiin waxoodaba kulminaysa oo waxa weeyaan allaahuma salli calaa maxamedin ayu rijaali lmuhadabu waa kii inagin soo marnay muxuu yidhi walasta bimustabqin akhan laa talumuhu calaa shacatin ayu rijaali lmuhadabu ayu rijaali ragga keebaa almuhadabu la saafiyey afraadda rijaasha ah ee fara badan ee ragga ilaahay abuuray oo dhan keebaa kaamil ah waxaa lagu dalbayaa lagaa dalbaya rijaal waxaa la yidhaahdo ragga nin kaamili maku jira marka waxa weeyaan axad lmutashaarikiina aw axad lmutashaarikayni ama wax badan baa wadaagsan karaa ama waxaa wadaagsan karaa labaa wadaagsan karaa fii amrin yacumuhuma wa yusalu biha waxaa kaloo la isku weydiiyaa ayuntaa can izamaani waqtiga way ku dhacdaa ilaa waa bixasabi maa tudaafu ileyhi moogta yusalu biha can izamaani waqtiga waa laisku weydiiyaa ayun xaalkana waa laisku weydiiyaa ayun cadadka waa laisku weydiiyaa ayun waxa caqligale ama cilmigale waa laisku weydiiyaa ayun waxa kayrulcaaqilkale waa laisku weydiiyaa ayun calaa xasabi maa tudaafu ilayhi waxa ka dambeeya umay mar walba ay ka qaadanaysa xukunka waxa mudaafuileyhigeeda iyadu waa mudaaf mudaafuileyhigeeda unbay xukunka ka qaadanaysa marka waxa lagu weydiinaya unde waa mudaafuileyhigeeda marka iyadu mudaaf tahay jamiicu adawaat adawaadka almutaqadimati ee hormaray ee koob iyo tobanka ah cafwan kuwan dambe ee sagaalka ah yutlabu biha waxaa lagu dalbadaa oo qudha atasawuru idraak lmufrad shay mufrad oo qudha marka ayaa lagu marka tacyiin baa lagu jawaaba nacam iyo laa midnama galaan nacam iyo laa midnama galaan waxa weeyaan waa inaad tidhahdo sidaas oo sidii toos ugu jawaabto lagaa rabi walidaalika yakuunu ljawaabu jawaabtii waxay noqotaa macaha la jirkeeda bitacyiini lmas-uuli canhu mas-uuli canhuga inaad cayinto insha allah iyadu mudda iska soconaysaa waxaan jecelahay marka dambe xoogaa inaan ka dabageyno waa baab muhiima baabkan istifaamku oo caadi aan ahayn wuxuu isaga bahay xataa in maaragtay su'aalo iyo laiska weydiiyo oo si camaliyana laysu su'aalo see ardadu hadday baabkan xarfaan ku noqoto imtixaanaadka ka shaqayntoodu dhibi mayso haddii kalese waxa weeyaan su-aasha sidii loo weydiiyeyba in badan ma fahamto oo meel kaley qaadaan marka insha allah iska calaalina maanta intaasaan iskaga dayna wallahu subxaana wa tacaala aclam